habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawi dunida oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a washington waa sabti bisha noofembar ee sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somaly com idaacadda caawi dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida v o a waxaa ka mid ah dowlad goboleedka jubbaland iyo dowladda federaalk ee soomaaliya oo siyaabo kala duwan uga hadlay shaqaaqa sababtay dhimasho iyo dhaawac oo saaka ka dhacday magaalada kismaayo
marka koowaad waxaan u tacsiyeynayaa dadkii ku nafwaayey falkii argixisada ahaa ee saakay uu ku qaaday hotel agan ee magaalada kismaayo madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday ee jubbaland axmed maxamed islaam dadkaas oo isugu jiray dad shacab ah iyo qaar ka mid ah ilaalada siyaasiyiinta gaar ahaan senatar ilyaas beddelga boose
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan dad danyar ah iyo kuwo lixaad kale oo lacago malaayiin shilinka kenya ah lagu qaybiyey gaarisa annaga hadafka aan ka leenahay ama danta aan ka leenahay faandhigan ama dayntan waxaa weeye waxaan rabnaa in lagu meel gaaro empowerment in dadkii ay ka faa'iidaystaan becshare ay ku galaan cidahooda u faa'iideeyaan ayay ka faa'iidaystaan cidahooda u faa'iideeyaan baan rabnaa oo markaas lacagtan ay soo celiyaan si mar kale ay u qaataan ama dad kale ay ka faa'iidaan marka horta danta intaas weeyaan niyadda horta hala hagaajiyo laakiin haddaad is leedahay halahan qaada iskala carar hadda adiba dembina bay kugu noqon aakharana hadda waa dembi maxaa deen baad la carartay deenna waa waxun waa la ogsoon yahay marka saa ogaada
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo cawayska washington marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida diyaaradaha dagaalka ee israa'iil ayaa burburiyey dhismo dhan subaxnimadii maanta oo sabti ah diyaaradaha dagaalka israa'iil ayaa si buuxda u burburiyey dhismahaasi oo ka koobnaa siddeed dabaq kaasoo ku yaalay waddada alma'muun ee magaalada bayruut bartamaheeda sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee lubnaan wasaaradda caafimaadka lubnaan ayaa bayaan ku sheegtay in weerarka cirka israa'iil uu sababay dhimashada koob iyo toban qof iyo dhaawaca saddex iyo lixdan kale howlgallada gurmadka ayaa weli socda wakaaladda wararka ee lubnaan ayaa hore u sheegtay in bayruut ay ku waabariisatay wax loogu yeedhay xasuuq arxandarro ah iyada oo kooxaha gurmadku ay weli ka shaqaynayaan badbaadinta dadka burburka ka hoos jira dad goobjoogayaal ah ayaa wakaaladda wararka ee royters u sheegay in qaraxyadu ay ruxeen bayruut abbaarihii afartii subaxnimo xilliga maxalliga ee magaaladaasi bayruut ilo dhinaca amniga ah ayaa sheegay in ugu yaraan afar gantaal la isticmaalay laakiin warbaahinta israa'iil ayaa sheegtay in shan gantaal oo kuwooda wax burburiya loo adeegsaday weerarka afhayeenka ciidamada israa'iil afikhay al raci kama aanu soo saarin wax amar ah oo ku saabsan in dadka degan xaafadaasi la weeraray ay goobta ka fogaadaan ka hor weerarka warbixinada ayaa tilmaamaya in israa'iil mararka qaar ay adeegsato xeeladan marka ay bartilmaameedsanayso xubno sare oo ka tirsan hoggaanka xisbullah waa weerarkii afraad ee israa'iil ay ka fuliso gudaha bayruut maalmo gudahood inkastoo badanaa israa'iil ay beegsato hareeraha koonfureed ee caasimadda haddana weerarkan ugu dambeeyey waxa uu si gaara u bartilmaameedsaday bartamaha magaalada bayruut ee caasimadda lubnaan dowladda ukrain ayaa ugu baaqday xulafadeeda reer galbeedka in ay siiyaan nidaamyada ugu casrisan ee difaaca hawada si ay isaga caabiyaan iskana difaacaan weerarada ruushka baaqan ayaa yimid kadib markii gantaal bolistic ah oo ruushku leeyahay oo nooca hybersonica amaba guuxiisa ka dheereeya lagu dhuftay ukrain madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa jimcihii shalay amray in gantaalkan lasoo saaro si ballaarana loo adeegsado isaga oo ku hanjabay in ruushka uu si adag ula dagaalami doono cadowgiisa isbahaysiga nato iyo weliba ukrain ayaa lagu wadaa in arbacada ay yeeshaan kulan ka dhici doona magaalada brussels si looga wada hadlo xaaladda taagan ukrain waxa ay sheegtay in ay ka filayso xulafadeeda go'aamo cadcad oo wax ku ool ah ruushka ayaa ku dhawaaqay khamiistii inuu markii ugu horreysay tan iyo bilowgii dagaalka bartilmaameedsaday warshad hub oo ku taalla magaalada dimbro ee bartamaha ukrain isagoo adeegsaday gantaal cusub oo nooca loo yaqaano orishink gantaalkan cusub waa mid dhexe oo u gaadhaya masaafo dhan oo kilomitir waxaana laga soo riday gobolka astarkhan ee koonfur galbeed ruushka shirweynaha qaramada midoobay ee isbeddelka cimilada ee cob ama cob oo ka socda magaalada baku ee caasimadda azerbaijan ayaa sabtida maanta ah lagu dhawaaqay in wadaxaajoodyadii ay sii socon doonaan arrintan ayaa timid kadib markii dalalka saboolka ah ay diideen soo jeedin ay soo bandhigeen dalalka hodonka ah oo ku saabsan maalgelinta daryeelka cimilada dalalka saboolka ah oo ay ku jiraan kuwa afrika kuwa ku yaala badweynta basifiga iyo koonfurta amerika waxa ay sheegeen in baahidoodu ay u dhaxayso shan boqol oo bilyan oo dolar ilaa iyo hal trilyan oo dolar sanadkiiba si looga caawiyo inay ka gudbaan isticmaalka shidaalka saliidda ah islamarkaana u wareegaan adeegsiga korontada iyo tamarta nadiifta ah jimcihii shalay dalalka hodanka ah sida maraykanka iyo midooda yurub waxay soo jeediyeen kordhin lacageed oo gaadhisa boqol bilyan oo dolar sanadkii taasoo marka dambe gaadhi karta ilaa bilyan sanadka laakiin dalalka afrika waxay sheegeen in soo jeedintani aanay ahayn mid ku filan iyaga oo ku adkaystay in dhibaatada cimiladu ay dalalkooda aad u saamaysay dalalka hodanka ah waxay sheegeen in lacagaha ay ballanqaadayaan ay ku xidhan yihiin xaaladaha dhaqaale iyo siyaasadeed ee dalalkooda gaar ahaan yurub oo ay soo food saartay culaysyo culays dhaqaale iyo kuwo siyaasadeed wasiirka arrimaha dibadda ee jarmalka oo joogtay magaalada baku ayaa sheegtay in yurub ay diyaar u tahay inay qaado mas-uuliyaddeeda balse ay muhiim tahay in ballanqaadyada la bixinayo ay noqdaan kuwo la fulin karo mustaqbalka intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii caalamka oo aad kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a shaqaaqo sababtay dhimasho iyo dhaawac ayaa saaka ka dhacday magaalada kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka jubbaland shaqaaqadaasi waxaa siyaabo kala duwan uga hadlay maamulka jubbaland iyo dowladda federaalk soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya wariyaha v o eda aadan maxamed salaad
shaqaaqadan oo barqadii maanta ka dhacday magaalada kismaayo gaar ahaana mid ka mid a hoteelada waaweyn ee ku yaala magaalada kismaayo ayaa waxaa ku dhintay hal askari oo ka mid a ciidamada ammaanka sidoo kale islamar ahaantaana ka mid ahaa ilaalada mid ka mid a musharaxiinta jubbaland u taagan xilka madaxtinimada sidoo kale waxaa ku dhaawacmay laba askari oo ka mid a ciidamada booliska waxaana isku dhacooda dowladda soomaaliya oo ka hadashay ay sheegtay in ay halis ku tahay dhanka ammaanka sida uu sheegayo wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalk soomaaliya jenaraal cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag oo ku eedeeyey weerarkaasi loo geystay ilaalada mid ka mid a musharaxiinta uu ka dambeeyey maamulka jubbaland sida uu tilmaamay wasiirka amniga ee dowladda federaalk ee soomaaliya shirka nagan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay marka koowaad waxaan u tacsiyeynayaa dadkii ku nafwaayey falkii argixisada ahaa ee saakay uu ku qaaday hotel agan ee magaalada kismaayo madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday ee jubbaland axmed maxamed islaan dadkaas oo isugu jiray dad shacab ah iyo qaar ka mid ah ilaalada siyaasiyiinta gaar ahaan senatar ilyaas bedel gaboose ilaaladiisii waxaan leeyahay intii ku dhimatay allah u naxariisto intii dhaawacantayna allah u boogadhayo waxaan rabaa inaan cambaareeyo dagaalka axmed madoobe uu ku qaaday hoteelka ay degganaayeen siyaasiyiinta iyo dadka shacabka ah ee magaaladooda kismaayo nabadda ku joogay ee maxaa la yidhahdaa iyagoon wax dhibaataa geysanin uu saaka alaseydii ku dhardhaaray dagaal arxandarro ah taasoo tilmaamayso sida axmed oga go'an tahay inuu dagaal sokeeyo ka dhex dhaliyo dadka ehelka ah ee ku wada nool jubbaland
inkastoo dowladda soomaaliya maamulka jubbaland weerarkii saaka ka dhacay mid ka mid a hoteelada ku yaala magaalada kismaayo uu ku eedeeyey ayaa haddana waxaa arrintaasi ka jawaabay oo ka hadlay kuwaasi uu sheegay in isku dhacan uu ka dambeeyey kadib markii ciidamada booliisku ay ku raad joogeen gaari falal liddi ku ah amniga ka sameynaya magaalada gudaheeda islamar ahaantaana horey u lahaayeen ciidamada booliiska ha yeeshee ay shaqaaqo halkaasi kala kulmeen ciidamada ammaanka dhamme shukri faarax ducaale oo ka mid a saraakiisha ciidamada booliska jubbaland oo shir jaraad ku qabtay xarunta taliska qaybta booliska gobolka jubbada hoose ayaa faahfaahiyey sida ay wax u dhaceen bismi illaahi raxmaan iraxiim magacaygu waa dhamme shugri faarax ducaale maanta oo ay taariikhdu tahay saddexiylabaatankii novembar laba kun labaatan iyo afar gaari ay leeyihiin ciidanka booliiska dowladda jubbaland oo horey u wadan jiray taliyihii hore ee ciidanka booliiska ee dowladda jubbaland ayaa bar control lagu joojiyey baabuurkaasoo muddadii u dambeysay ama waayihii u dambe si khaldan ama wax sharciga lid ku ah kaga shaqaynayay magaalada gudaheeda halka maanta markay booliisku bar control lagu joojiyey ilaaladii musharaxiinta xabad halkaasi ay ku fureen xabaddaasina waxay sababtay in ay dhaawacaan laba sarkaal oo ka tirsan ciidanka booliiska halka mid ka mid a ilaalada musharaxiinta uu meeshaasi ku geeriyooday baabuurkii iyo istaafyadii kale ee la socday ee dhammaantood waxaa gacanta ku haya ciidanka booliiska halka kale shacabka waxaanu faraynaa wax dhibaato inaysan magaalada ka jirin xasiloonina loo wada joogo
maxamed salaad omar wasiirkii hore ee gaadiidka duulista iyo hawada islamar ahaantaana ka mid a musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada jubbaland ayaa dhankiisa shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada kismaayo waxa uu ugu baaqay dhinacyada in xaaladda la dejiyo islamar ahaantaana doorashadu ay ku dhacdo si cadaalada si dadka u taagan xilka madaxtinimadu ay si nabadgelyaha ay ugu tartamaan xilkaasi
sida aad la socotiin maanta wiil dhallinyaro oo xidigla ah oo askarta ka tirsan ayaa maanta kismaayo ku geeriyooday waan u tacsiyeynayaa isaga iyo dhammaan ciidamada uu ka tirsanaa ee bulshada jubbaland waxaan runtii rabaa inaan fariin u diro dhinacyada ishayo dhammaantood in aad looga foojignaado inay wiilkaas kadib insha allahu tacaala aynan dhibaato sidaas oo kale ah aynan dhicin xilku waa meerto waa la gaari doonaa xilligeeda sida ugu habboon ee lagu raadinayo inaan ku raadinno dowladda jubbaland in runtii ay tusto dabacsanaan ay tusto dadka dhaliilsan ama dadka wax sheeganaya inay intaas ku dadaasho amniga in aada loo xoojiyo ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala aad baa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmat tan iyo markii jubbaland ay cagta saartay wadada doorashada waxaa magaalada kismaayo ka bilowday dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ay wadaan musharaxiinta iyadoona ciidamada ammaanka ee maamulka jubbaland la dhigay wadooyinka waaweyn ee magaalada waxaana bulshada ay ka cabsi qabaan iskudhacyo dhex mara ciidamada ammaanka iyo sidoo kale ilaalada musharaxiinta taasoo saaka ka dhacday magaalada kismaayo aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
halkaad duldhegeysaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a wasaaradda caafimaadka ee kaza oo ay maamusho xamaas ayaa jimcihii shalay sheegtay in shidaalka isbitaalada kaza ay ku shaqeeyaan uu gabaabsi yahay islamarkaana ay ku harsan yihiin laba maalmood oo keliya ka hor inta aanay qaadan go'aan ay ku xadidayaan adeegyada ay isbitaaladu bixin doonaan hadalkan ayaa kusoo beegmay iyada oo qaramada midoobeyna ay ka digtay in gargaarka la gaarsiiyo dhulka uu dagaalku halakeeyey uu curyaamay warbixin arrintaasi ku saabsan oo ay qortay v o a waxaa inoo haya ibraahim xasan daandure inta ayaa timid kadib markii maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ay soo saartay amar lagu soo xirayo ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu iyo wasiirkiisii hore ee gaashaandhigga yof gland in ka badan hal sano oo uu galay dagaalka khaza qaramada midoobey iyo qaar kale ayaa qayladhaan ka muujiyey xaaladda bini'aadminimo gaar ahaana waqooyiga khaza halkaasoo israa'iil jimcihii ay sheegtay inay dishay laba taliye oo ku lug lahaa weerarkii xamaas ay ku qaaday oktoobar toddobadeedii labada kun saddex iyo labaatankii israa'iil kaasi oo dhaliyey dagaalka dhakhaatiirta khaza ayaa waxay sheegeen in weerar habeennimo ah oo israa'iil ay ku qaaday magaalooyinka baytulaahiya iyo jabaliya ay ku dishay tobannaan qof ama la la'yahay marwaan al xamas oo ah maamulaha cusbitaalka magaalada khaza ayaa u sheegay suxufiyiinta dhammaan cusbitaalada ku yaala dhulka falastiin inay joojin doonaan adeegyada afar iyo labaatan saacadood gudahood sababtoo ah xanibaadda israa'iil ee gelitaanka shidaalka madaxa ururka caafimaadka adduunka tedros adonom gabriyasos ayaa waxa uu sheegay inuu aada uga walacsan yahay badbaadada iyo faydhowrqabka siddeetan bukaan ah oo ay ku jiraan siddeed ka mid a qaybta daryeelka deg dega ah ee cusbitaalka kamaal adwan oo ka mid ah labada cusbitaale keliya oo qayb ahaan ka shaqeeya waqooyiga khaza isuduwaha bini-aadminimada ee qaramada midoobay ee dhulka falastiin mohanad haadi ayaa isaguna wuxuu sheegay in ay joogsanayaan gaarsiinta gargaarka muhiimka ee khaza oo dhan oo ay ku jiraan cunto biyo shidaal iyo sahay caafimaad wuxuu sheegay in ka badan lix toddobaad mas-uuliinta israa'iil ay mamnuuceen badeecadaha ganacsi ee la soo dejiyo halka boob loo geystanayo kolonyada gargaarka israa'iil oo wacad ku martay inay ka hortegayso in kooxda xamaas ay dib isu urursato ayaa lixdii oktoobar waxaay howlgal cerka iyo dhulka ah ay ka bilowday jabaliya kadibna waxa ay ku ballaarisay beytlahiya qaramada midoobe ayaa sheegtay in ka badan boqol kun oo qof ay ka barakaceen aaggaasi sarkaal ayaa u sheegay golaha ammaanka usbuucii hore in dadku ay si aada u gaajoonayaan iyadoo maxkamadda i c c ee fadhigeedu yahay heeg ay soo saartay amar lagu soo xirayo netanyahu iyo glant ayaa waxay sheegtay inay jiraan sababo macquul ah oo lagu aamino inay xambaarsan yihiin mas-uuliyad dembiyeedka dembiga dagaal ee gaajada oo ah hab dagaal iyo dembiyada ka dhankaa bini-aadminimada oo ay ku jiraan la-aanta cuntada biyaha korontada iyo shidaalka iyo sahay caafimaad netanyahu oo aada u caraysan ayaa waxa uu yidhi israa'iil way diiday iyadoo aada uga yaqirsootay ficilada iyo eedeymaha aan macquulka ahayn iyo been abuurka jimcihii netanyahu ayaa waxaa u mahad celiyey dhiggiisa hungary victor orban oo ku casuumay inuu soo booqdo dalkiisa isagoo iska dhigatiraya amarka i c c kaasi oo orban uu ku tilmaamay siyaasad hungary ayaa hadda waxay haysaa madaxtinimada wareegta ee midooda yurub madaxweynaha maraykanka joe biden oo dalkiisa uu yahay kan ugu weyn ee sahayda ugu badan ee militarisiiyo israa'iil ayaa ku tilmaamay amarka maxkamadda i c c wax laga xumaado laakiin hogaamiyaasha kale ee adduunka ayaa taageeray go-aanka maxkamadda ra-iisul wasaaraha ireland simon harris ayaa sheegay in netanyahu la xirayo haddii uu soo caga dhigo dalkiisa biden iyo madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa waxaa jimcihii ay ka wada hadleen dadaalada lagu doonayo in xabajoojin looga gaaro lubnaan sida uu sheegay aqalka cad
aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daandurey oo warbixintaasi inala socodsiinaya halkaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga ee v o a maamulka gaarisa county ee gobolka waqooyi bari dalka kenya ayaa maanta lacag ama ah oo ribo la-aan ah oo malaayiin shilinka kenya ah oo muddo laba sana ay kusoo celin doonaan u qaybiyey dadka taagta daran iyo kuwa laxaad kale ee ku nool gobolka warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa gaarisa kasoo diray wariyaha v o eda maxamed faarax shire
mashruucan ay dowladda gaariza county ugu talagashay inay kor ugu soo qaado dadka taagta daran ee ku dhaqan gaariza county ayaa waxay sheegteen malaayiin lacag ay ku bixaysa wejigii koowaadna lacag gaaris ilaa iyo soddon iyo sideed milyan oo lacagta dalkani kenya loo qaybiyey ilaa iyo siddeetan gruub oo kala duwan oo dhammaantood ka kala imaanaya degmooyinka kala duwan ee gaariza county annaga hadafka aan ka leenahay ama danta aan ka leenahay faandigan ama dayntan waxaa weeye waxaan rabnaa in lagu meel gaaro empowerment in dadkii ay ka faa'iidaystaan becshare ay ku galaan cidahooda u faa'iideeyaan ayay ka faa'iidaystaan cidahooda u faa'iideeyaan baan rabnaa oo markaas lacagtan ay soo celiyaan si mar kale ay u qaataan ama dad kale ay ka faa'iidaan marka horta danta intaas weeyaan niyadda horta hala hagaajiyo laakiin haddaad is leedahay halahan qaada iskala carar hadda adiba dembina bay kugu noqon aakhirana hadda waa dembi maxaa deen baa la carartay deenna waa waxun waa la ogsoon yahay marka saa ogaada mudane nadiif jaamac aadan gobonatooraha gaariza county oo xariga ka jaray munaasabadaasi ayaa waxa uu sheegay in dulucda qaybinta lacagtani ay tahay in kor loogu soo qaado dadka taagta daran ee intooda badan u badan dhalinyarada lixaad kala iyo weliba kuwa ha aan awoodin inay shaqaystaan oo ay helaan dhacaga ay ku shaqaystaan way ku wada jiraan cid laga tegay ma jiro wood laga tegay ma jirto wood kasta group ama laba sida sida maaragtay loo warqadaha loo keenay ama loo soo habeeyey bay ku jiraan meesha waxaa maanta ama goobtan ugu hore aan ku talagalnay inay ka faa'iidaystaan siddeetan beneficiaries ama kuwa faa'iidaysanayeen oo lacagta qaadanayeen dadka ka faa'iidaystay lacagahan ayaa waxay aaminsan yihiin inay tani u tahay fursad qaaliya ayna doonayaan inay ku shaqaystaan lacagahan oo qofkiiba la siiyey lacag gaarayso ilaa iyo isku celcelis ilaa iyo shan kun oo dollar magacayga waa hibo salaadur dheere waxaan u ahay jeema ku-xigeenka gaarisa county disability organization waxaa la dhihi jiray waxaan u mahad celinayaa gobnor nadiif jaamac sida uu noo caawiyey oo revolving fank uu noogu caawiyey qaas ahaan hataa departmentkiisa dhan ayuu nagu caawiyaa wax walboo counting ka soo baxo magacayga waa quraxma doonto maanta waxaan aad ugu faraxsanahay kulankan quruxda badan oo abboon nadiif uu noo sameeyey maasha allah tabaaraka allah horta lacag lasa siinayo kaca ku shaqaysta la dhahayo weligay ma arkan ani intaan jooga gaariso maanta koow ii ah horta middaasaan oga mahad celinaya jacklin odiyambo oo ka mid a qoomiyadaha kale ee gaariza county haatani ku nool ayaa dhankeedu waxay sheegtay in lacagtani ay tahay mid aan interest lahayn ayna soo dhoweynayaan haddii ay yihiin qoomiyadaha kale en soomaalida ahayn Pia sisi tunafaidika, tunaweza kupata, tumepewa pesa. Kuna wale wamepata 500,000 kuna wale wanapata 400,000 na tunarudisha baada En, lacagtan waa lacag aad u wanaagsan En, haddii aan nahay dadka en, eh, degmooyinka kale dalka ka yimidne mar walba horumarada Garissa County ay ku tallaabsato qeyb ayaynu ka qaadanaa halkan waxaan ku nimid gurub ahaan waxaana helaynaa lacag ilaa iyo shan boqol oo kuna lacagtanna waxay noqonaysaa mid aynu isku caawino lacagtu ma noqonayso mid riba leh sideedaasi ayaanu ku soo celinaa laba sano kadib marka waan soo dhoweynaynaa mashruucan lacagaha lagu siinayo dadka en, taagta daran annaguna waxaan ka mid ahayn dadka loo baahan yahay in la caawiyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa dowladda Garissa County hii pesa itatuinua sana, tufungue biashara na tusaidie wenzetu ambao pia tuko nao kwa group.
dunkan lacagaha ee loogu talagalay in dadka taagta daran had iyo jeer la gaarsiiyo ayaa inta badan wuxuu ahaa mid ay dadku aanaawinayeen in siyaalo kala duwan oo musuq maasuq ku jira dowladda dhexe iyo weliba dowladaha kawntiyada dalkani kenya had iyo jeer dhinacyo kale ay marsadaan balse mashruucan haatan mudane jaamac aadan uu soo bandhigaya waxay noqonaysaa mid fafaale iyo rajo gelin karta dadka taagta daran ee ku dhaqan Garissa County tusaalena u noqon karto in haatan isbedelo rasmi ay ka jiraan eh, Garissa County maxamed faarax shire v o a Garissa
halkaan dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa inoo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkanna waxaan ku eegaynaa waxyaabaha iska bedeli kara hannaanka socdaalka ee maraykanka marka ay xukunka ama talada uu la wareego maamulka cusub ee madaxweyne donald trump bisha janaayo labaatankeeda sanadka dambe ee labada kun iyo shan iyo labaatanka arrimahan waxaa aad ula socday oo nala falanqaynaya garyaqaan amiin haaruun oo ah qareen deggan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka garyaqaan amiin haaruun soo dhowow ee bal ugu horeyn waxaa warbixin naga siisaa ee madaxweynaha cusub ee dooran ee donald trump ee labaatanka bisha janaayo sanadka dambe xilka la wareegi doona ee siyaasadiisa cusub ee arrimaha muhaajiriinta ama soo galootiga mar haddii uu waxyaabo badan ku ololeeyey intii ololuhu u socday bal maxaa isbedeli kara qodobada ugu muhiimsan ee wax iska bedeli karaan arrimaha socdaalka
maxamed waad mahadsantahay walaal waan dhowahay madaxweynaha imaan doona markii xilka la wareego waxaa laga filaa waa isbedel taban oo ku aadan soo galootiga iyo socdaalka dalka maraykanka waxyaalaha ugu waaweyn ee laisleeyahay marka u horeysaba uu ku dhaqaaqi doona waxaa ka mid ah inuu xiri doono xadka uu dalkan maraykanku la wadaago dalka mexico ee koonfureed sidoo kale waxaa la filayaa in uu sida uu ku sheegay ololihiisii doorashada in uu celin doono dadkii ugu faraha badnaa ee waddankan laga masaafuriyo taariikhda maraykanka waxaana ognahay halkan inay ku nool yihiin labayo toban milyan oo qof ka badan oo aan sharci lahayn oo inta badan ka soo jeeda latin america ama gobolada wadamada koonfureed ee qaaradda koonfur america iyo central america waxaa kale oo iyadana la filayaa in uu maaragtay hakin doono sidiisaba soo galootiga waxaa laga yaabaa iyada lafteeda in uu uu soo saaro awaamir uu leeyahay dadka magangelidoonka iyo dadka kale ee waddankan imaanayaba in maaragtay aan sharciga loo fududaynin oo maaragtay la hayo inta ay soo gelin waddanka marka waxaa laga yaabaa adeyg badan inuu la yimaado meelo badan oo laga soo geli jirana uu xiro haddii uu waktigan uu soo noqdaa uu waktigii hore kala noqdo waxaa laga fili doonaa dikreetooyin inuu soo saaro dikreetooyinkaas oo runtii mara badan abuuri karaa faham la-aan ay dadku fahmi waayaan xataa dadka u shaqeeya dowladda ay fahmi waayaan oo qof waliba meeshu joogo sida isaga ula muuqata u dabaqo waxaan ku xasuusanaa waktigii hore madaxweyne markuu saa u yimidba inuu soo saaray dikreetooyin fara badan oo isdaba socda kuwaas oo wax sharaxaada la soconin kuwaas oo la sheegay in aan wax qareemo iyo dadkii arrimahan ku takhasusay ay aysan kala talinin ee keligiis un maaragtay uu soo saarayay kuwaasoo keenay jahwareer fara badan oo ka dhacay airbodyada iyo maaragtay hawada iyo meelaha dadka laga soo galaba marka waxyaalo badan oo aan runtii u fiicnan immigrationka ama soo galootiga ayaa laga filayaa laakiin waqti baa inoo sheegi doona markuu yimaado waa tahay arinta ugu muhiimsan ee aad ka dhawaajisay waa arinta la xiriirta dib u celinta dad badan oo aan sharci ku haysan dalkan maraykanka dadkaasi waxaa la leeyahay aad bay u fara badan yihiin suurtagalna ma wada noqon karto in dadkaasi la masaafuriyo bal arintaasi sharciyad ahaan iyo logistic ahaanba
horta sharci ahaan qofkii aan dalkan maraykanka sharci ku joogin xukuumaddu xaq bay u leedahay inay masaafuriso marka siyaasadeeday la imaanaysaa laakiin ma macnaha ma samayn kartaa awood ahaan suurtagal ma tahay yaa meesha ku jirta waxaa kaloo aan iyaduna aan meesha ka marnayn in dalka maraykanku runtii dadkaasi aad ugu tiirsan yahay oo maanta haddaad u baahato shaqooyin fara badan in laguu qabto oo dalkan laga maarmaan u ah in ay yar tahay inaad hesho muwaadiniin maraykan oo kuu qabata dadkaas faraha badan ee aan soo sheegnayna ee aan sharciga lahayn iyagoo ay shaqooyinkaas qabtaan waxaa ka mid ah beeraha marka la goynayo kale beeraha markii la goynayo waqtigaas adag oo aad u adag oo xilli cimiladuna ay kulushahay lagu gooyaa waxaa ka mid ah dhismaha dalka maraykanka waxaa ka mid ah wax kasta oo maaragtay u baahan xoogsi makhaayadaha ka mid ah waxaa ka mid ah beeraha xoolaha iyo maaragtay beerta lagu beera ayaa ka mid ah marka waxyaalo badan oo shaqooyin ayaa jira laakiin laba iyo toban milyan baa lagu qiyaasa dalkan dadka sharci la-aanta ah macnaha dad hadda ka hor ka sameeyey cilmi baaris waxay sheegaan in halkii milyan oo qof ay qaadanayso ilaa iyo siddeetan bilyan ama ka badan inay ku kacdo dib u celintoodii masaafurintooda marka dowladda maraykanku lafteedu inay dee kharashkaas faraha badan ay dusha u ridanayso ay qaadayso waxaasoo dhan waxaa waa soo kala caddaan doonaan markuu madaxweynuhu yimaado laakiin waxay u badan tahay in intii xukuumadihii ka horreeyey ka badan uu samayn karo inuu samayn doono waa tahay marka laga reebo dadkan faraha badan ee malaayiinta ah ee ka yimid wadamada bartamaha iyo koonfurta maraykanka waxaa kaloo jira dad badan oo afrikaan ah oo soomaaliduna ay ka mid yihiin oo wadadaasi dheer soo maray derbigan dhinacaasna xadka kasoo gudbay inkastoo tiro rasmi aan dadkaasi laga hayn haddana dad aada u fara badan oo soomaaliya ayaa gobolada kala duwan ku kala sugan bal dadkaasi maadaamaay colaad iyo dhibaato kasoo carareen saameynta ama cabsida ay qabi karaan maamulka cusubna ay ka qabi karaan
dadka niyahow afrikaankii markii loo fiiriyo ummadaha kale runtii ma badna ee dalka maraykanka kasoo gala xadka maraykanka uu la wadaago mexico ama dadkii soo dhiibaya maaragtay madoobi ma badna sidoodaba markii loo fiiriyo wadamada kale hase yeeshee way jiraan dad fara badan oo soo gala oo afrikaan dhalinyara u badan oo dalkan magangeliyo iyo nolol soo doonta dadkaasi inta badan markay yimaadaan ay soo dhiibaan waxay codsadaan magangeliyo qof hadduu magangeliyo codsado oo maxkamadi u socoto ama maaragta kiiskiisa ay hay-ad kale gacanta ku hayso oo uu sharci suga yahay dadkaasi wax walwal ma qabaan in dee dib loo celin doono si dhaqsa ah laakiin waxaa laga yaabaa madaxweynuhu haddii uu shaqaaleeyo dad aad u fara badan oo uu ka howlgeliyo hay-adahan shaqadan qabta kuna amro in ay boobsiiyaan ama ay dadejiyaan go-aanka gaaris dadkan ayaa laga yaabaa inay qaar badan wixii sharciga loo diidaayay inay soo food saarto arrintan masaafurinta laakiin toos uma aadayo qof sharci suga ah oo maxkamad ka warsugayo oo wax u xaraysan yahay shuruucda maraykanka ayaana ogolaan doonin
ilaa maxkamad ay go-aan ka gaarto oo ay tiraahdo qofkaasi codsigiisa magangelyada way diiday wax masaafurina ma dhici karta miyaad leedahay dadkaasi magangelya doonka ah
ha waddanka maraykanka wuxuu saxiixa ka yahay ama uu qeyb ka yahay heshiisyo caalami ah oo uu ku dhisan yahay sharciga magangelyada sharciga qaxootiga qof haddii uu magangeliyo doon uu ku dhawaaqo inuu magangeliyo doon yahay inta go-aan laga gaarayo oo qofkaasi ama sharciga uu waayayo oo lagu qancayo inuusan magangeliyo u qalmin ama inta laga siinayo dowladdu ma celin karto waddanka maraykanka kama tarxili karto waa sida uu sharciga maraykanku sheegayo marka waxaan leeyahay madaxweynahana waxaa qaban doona sharciga maraykanka ayaa qaban doona markii hore ee uu xukunka qabtayna iskumuna dayn taa inuu sameeyo dadkii intii xukunayd iyo intii aan sharciga lahayn waxna u xaraysnayn ayuu waqtiga badan geliyay waa tahay marka waxyaabaha kale ee cabsida iyadana la sheegayo oo qaar ka mida saraakiisha sarsare ee ololahaba ay ka dhawaajiyeen waxaa ka mid ahaa in dadka dhalasho la siiyey qaarkood lagala noqon doono arrintaasi sidee suurtagal ku tahay qof dhalasho qaatay in ma dhici kartaa in dhalashada lagala laabto oo kale
arrintaas nin stephen miller la yidhahda loo tiiriyaa oo la taliye u ahaa madaxweynaha markii hore arrimaha soo galootiga iyo socdaalka ninkaasoo haddana ku-xigeenka xogayaha madaxtooyada ah marka arrintaasi waa suurtagal in la samayn karo laakiin ma badna waxaana intaas dheer dadku dowladdu iskama samayn karteen marka waa in maxkamad lala beegsado maxkamad iyo iyo maarata xaakimna ay ku qanco qofkan sharciga inuu maarata si sharci darra ah ku qaatay laakiin horey uu ugu goodiyey in maarata arrintaa uu samayn doono oo shakhsiyaad kale oo hadda u dhow madaxweynaha ayaa waktigii ololahana ka sheegay tviyada laakiin waxaan arki doonaa arrintaas siday u hirgasho waxaan leeyahay haddii arrintaas aadaan waktigana waa kaga dhammaan doonaa maarata wax badanna uga suurtageli maayo sababtoo ah qofka in due process ama maarata maxkamad sharci la mariyo wakti dheer bay qaadataa wuxuu u baahan yahay qofku inuu maarata qareenkiisa la yimaado waxaa u baahan yahay in caddaymo laga yaabo inay dee muddooyin fara badan soo jireen maarata la keeno maxkamaduhuna dabcan de way mar walba waa mashquul oo way buuxaan marka jadwalka maxkamadda waa in lagu xisaabtamo marka arrintaasi waa suurtagal inay bilaabaan wax ka bilaabaan laakiin ismalihi iyo taasi wax xoog weyn bay yeelan doontaa arrinta dad badan oo soomaali ah laga yaabo inay saamaysay waxaa ka mid ah arrinta aad ka dhawaajisay mamnuucistii dalal u badnaa muslimiin maamulka markii hore trump uu soo rogay oo eeraboorradana xoogaha buuq badan ka abuurtay xilligaasi arrintaasi bal hadda maamulkiisa cusub ma laga yaabaa inuu dib usoo cusboonaysiiyo mamnuucistaasi
madaxweynaha dalka maraykanka markii uu ololaha doorashada ku jiray wuxuu sheegay inuu soo celin doono weliba uu ballaarin doono oo ku dari doono waddamo kale oo fara badan hase ahaatee madaxweynuhu intii hadda uu guulaystay waxaad moodaa waxoogaa wuu soo dhimayey handadaadiisii faraha badnayd oo dad fara badan oo kala duwan ayaa u codeeyay runtii arrintaas waxaa moodaa inay saamayn ku yeelatay madaxweynaha luuqadda uu ku hadlayo laakiin waxaan iyadu meesha ka marnayn in dadka isaga u dhow ama xilalkii ilaa hadda uu u dhiibay aan laga filaynin runtii in ay arrimaha soo galootiga u jilicsan yihiin ama ay ay u janjeeraan inay wax kala inay dadka wax ka saacidaan laakiin ilaa hadda maadaama oo intii uu xog xukunka qabtay kamuuna hadlin arrintan laakiin horey wuxuu u sheegay inuu soo celin doono ballaarinna doono ugu dambeyntii gariiqan amiin haruun waxyaabaha aad sheegtay madaxweynuhu markii hore xilka haya uu sameeyey waxaa ka mid ah inuu wareegtooyin soo saari jiray kuwaasi oo dabcan aada u koobnayd hirgelintoodu hadda laakiin waxaa laleeyahay labadii aqal ee koongareeska ayuu isku haystaa oo waxyaabo badan ayuu muddada atleast ama ugu yaraan labada sano ee soo socota uu ka bedeli karaa hanaankii socdaalka ee maraykanka marka arintaasi iyo welwelka laga qabo gaar ahaan soo galootigu ay ka qabi karaan
runtii waa run madaxweynuhu isku madaxweynaha waxa uu la soo kulmay iyadoo labadii aqal congreskuna ay ay xisbiga jamhuuriga ee uu ka tirsan yahay dhinaciisa ay u bateen waa suurtagal in maaragta waxyaalo badan ay u suurtagalaan dhinaca congresska laakiin arrintaasi dee horey uma dhicin in maaragtay uu isagoo xilka haya labada aqalna ay noqdaan jamhuuri marka waa dadka qaarkood welwalkaas way qabaan wayna jirtaa laakiin wixii ka suurtageli doona waxaan arki doonaa maarata markii ay shaqada bilaabaan lakin waxaan ognahay xubnaha xisbiga jamhuuriga dhammaantood inaan isku raacsanayn markay timaado ololeynta iyo mucaaradka waa iska sahlan tahay lakin markay noqoto in dowlad la noqdo oo dal la maamulo dadkaasoo dhan iyagu ay hoos yimaadaan isbedello badan baa ku yimaada waxaan xasuusanaa markii hore uu madaxweynuhu xilka qabtay waxa uu aada ugu doodi jiray in uu meesha ka saari doono habka caafimaadka lagu helo dalka maraykanka ama obama care loo yaqaano sharci madaxweynihii ka horreeyey uu meel mariyey oo runtii aada loo mahadiyey oo dad badan oo masaakiin ay ka faa'idaysteen dhinaca caafimaadka wuxuu isku dayay markii uu yimid inuu meesha ka saaro maadaama uu ku ololeeyey umana aysan suurta gelin waxaa ka diiday u suurta gelin waayena waxay ahaayeen xubno firfircoon oo ka mid ahaa xisbiga jamhuuriga ee golaha sanadka gaar ahaan waxaa aada loo xasuustaa muxuu ahaa senatarkii caanka ahaa ee john mccain oo intuu aamusay macnaha suulka hoos u dhigay ama maaragtay diiday in dadka laga qaado arrimaha caafimaadka marka jamhuurigu xataa inkastoo ay hadda majoritiga haystaan labada aqalba haddana maaragtay kuma qasmana inay isku wada raacaan waxa uu madaxweynu hormarow waata gariiqan imiin haruun aad baad u mahadsantahay
alamna walaal kaasina waxa uu ahaa garyaqaan amiin haaruun oo ah qareen deggan gobolka minnesota ee dalka maraykanka barnaamijka martida mikrofoonka ayuuna nagala qaybgelayey tan iyo kulanti dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinlah nabadgeliyo
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii caweyska washington waxaana la socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan
wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska washington iyo toddobaad kale oo uu marti noogu yahay weriye maxamed aweys muudey boqorka bartamaha qaybtan maxamed aweys muudey waxa uu si gaara uga sheekeynayaa intii uu ka yaqaanay iyo saameyntii gaar ahaaneed ay isaga ku lahayd fankii allaha u naxariistee xaliima khaliif magool maxamed aweys mudday soo dhowow mar kale dhegaystayaasha waxaad aad uga dharjisay fankii banaadiriga ahaa een, fankii facaweynaa ee saaxiibka allah u naxariistay cabdalla nuurudiin axmed oo sida waraysigaad ku sheegtay isaga aad kugu soo barbaariyey aadna codkiisiiba aad yeelatay oo qaybo badan aad iska shabahdaan sidoo kale waxaad taabatay allaha u naxariista isagana maxamuud xaaji cali gaywarow oo isna aad wax badan fankiisa aad ka ogeyd waxaan rabaa qaybtan ugu dambeysa ee barnaamijka caweyska washington ee waraysigii dheeraa ee toddobaadyadii lasoo dhaafay aan sii daynayna inaan ku soo xirno bal guud ahaan een, fankii soomaalidaad ku dhex jirtay tiyaatarkii qaranka oo ahaa goobtii ay ku kulmayeen fanaaniintii dhammayd hobolladii abwaaniintii dhammaan meeshii laisugu imaanaya aad muddo dheer dhex joogtay waxyaabihii kaa yaabiyey ama fanaaniintii markaad isku soo xooriso marka laga reebay intii aan ka hadalnay fanaaniintii kale aad tiyaatarka ku kulmi jirteen kuwoodii aad daawatay kuwooda aadka maaragta aad fankooda ula yaabto yaa ka mid ahaa allah u raxmadee xaliimo khaliif cumaraha kamid ahayd magool laakiin abwaaniin fara badanaa jiray oo horta dadka badana heesaya caasha waxaa ka horreeya abwaanada oo ayaga ahaa kuwo lafdhabar u ahaa fanaanka waayo haddii abwaanku aanu miro u dhiibin fanaanku ma heesi karo waxaan taariikhda ku darsanayaa abwaaniin fara badan oo uu ka mid ahaa cusmaan aadan cusmaan askari maxamed yuusuf een, eh, abwaan miicaadmi gani umacleesh maxamed cumar huryo eh, cabdullaahi jiriye sooraan bisbaas een, eh, maxaa- een, bide een, xasan xaaji cabdullaahi xaaji xasan xasan ganey een, eh, haddii ilaah idmahayo een, cabdiraxmaan dheere een, eh, maxamed aadan dacar een, eh, cabdikays een, rag badan oo maxamed cali kaariye ka mid yahay siciid xarawo ka mid yahay cabdidhuux yuusuf xasan ka mid yahay rag fara badan rag fara badan oo cabdiqaadir cali cigaal ka mid ahaa huseen oo faarax dhubad een, een, cabdullaahi qarsha een, een, bad ay ahayd fanaaniinta abwaanada ayay ahayn kuwa nuxurka iskale ee fanka uu ku soo baxay waayo abwaanadeena waxay ahayn kuwo maskaxdooda degan tahay oo waxa ay soo qoraan ay yihiin wax dadku ay aad uga heli jireen sidaa awgeed anigu badankooda waan daawan jiray inkastoo xilligaasi ay weriyaal ka ahaayeen allah u raxmadee maxamuud M- ah, maxamuud jaamac m m j iyo een, asxaa- axmed cali askar iyo eh, rag fara badan oo markaasi iga horreeyey oo ka mid ahaa weriyaashii qaranka soo maray oo tiyaatarka xilligaasi lagu furay marka waxaan kuu sheegahayaa anigu fanaaniintu waa isoo kemiday ahaayeen saynab xaaji cali siigaale baxsan oo kale markaan kuwa dhalaali jiray eh, xaliimo khaliif magool sidoo kaleento Eh, runtii waxay ahayd fanka baalashiisii codka boqoradiisii ayay ahayd En, eh, saare axmed jaamaac eh, khadra daahir maryan mursal ciise bootaan axmed cali cigaal salaad derbi you can't imagine ma- en, fanaaniintii qaranka eh, gobolada waabara hibe maxamed hudoon hiba nuura oo runtii dhuuxii lafaha ina dhalaali jirtay qalbigeen ina farxad gelin jirtay Eh, shankaroon axmed yuusuf segel baa ka mid ahayd lamasug qamar cabdullaahi xarawa ka mid ahayd nasaale cali cunaabi allah u raxmadiha ka mid ahayd fanaaniintaasi oo dhammaantood ah fanaaniintii howlada waa beri oo aan kala yaraysan oo qaarkood ah fanaaniin jabuuti ahaa oo faadimo axmed dhibil ka mid ahayd oo runtii yacni een, aamine feer xuseen ku jirtay Eh, dad fara badanoo fanaaniinta gabdhaheenna aad loo jeclaayo qadro daar ciiga ka mid ahaydo allah u raxmade lama soo koobi karin marka waxaan kuu sheegayaa anigu een, runtii waxaan aad u jeclaa allah u raxmade xaliimo khaliif cumar magool oo ahayd fanka baalashiisii codka boqoradiisii cajiib maxaa ku jeclaatay magool wallaahi habka actionka iyo markii maslaxa lasoo koro iyada iyo allah u raxmade ee, ee, saade cali warsame ee, waxay ahayn masraxiyadda dadka markay soo koraan ee dadka aad u weli jireen oo ay ka cuslisiinayaan actionka ay bixinayaan ayaa waxay ahayd wax aad iyo aad loogu farxo Ee, taasi ayaa keenaysay marka attractionka ee dadka ay kusoo jiidanayeen indhaha ee, fanaaniintaasi oo runtii haddana codkoodu aad iyo aad loo jecla marka xaliimo khaliif ee, allah u raxmade ee, waxay la soo heystay fanaaniin fac weyn oo runtii aan la soo koobi karin Een, magool waxay ahayd ee, fanaanada ugu heesaha badan ee, dhinaca gabdhaha ee, marka loo fiiriyo Een, ee, een, waxaana ay la soo haystay fanaaniin waaweyn oo ka mid ahaa cismaan cabdikariim cismaan gacalo ee, boqorkii codka maxamed suleymaan tubeec axmed cali cigaal xasan aadan samatar maxamed yuusuf salaad maxamed sharfi salaad derbi ee, maxamed mooge liibaan allah u raxmade ee, axmed good shimbir maxaa kacaya Ee, waxay ahayd fanaanad dhinac walba buuxin jirtay ahayd magool marka aad baan u jeclaa ee, codkeeda ma garantay heeseheedina waxaa dareele haddii middaa u jeclaa waa kuu sheegaya haye haye haye ku dhufo ku dhufo luuq noogu sheeg way fara badnaayeenoo mid mid ka dhacda ma jirin haye ku luuqee aniga waxaan jeclaa hagardaamada hagardaamada guurka haatan yaa ka mas-uula hees ee, ku jirtay oo een, abwaankii ee, cabdiraxmaan qurbaawi baa iska lahaa Een, een, eh, hagardaamada guurka heestaas waxay ahayd taariikh laabuur badda aanan celino berya lama ilaawe naftaad baa xasoora bukaan uga macinta ku beer naxayse hakadayn baridada nadwayladnaate kalgacaylkan baasaad ma bogsiin karaysaa ayay leedahay axmed cali cigaala markaas ay isa qaadayaan cigaala markaas heesto ku daadinaya wuxuu leeyahay waxaad iigu baaqday ballantaadu fududaa beer la xawsi weynaa beer la xawsi weynaa riwaayadaasi hagardaamada guurka haatiyaas mas-uula ayay ku jirtay ee run cajiib ahayd heeseeda kale kelikelida ah waxaan aad u jeclaa oo runtii taariikh igu reebtay oo aan kusoo xasuusta haddana dadaan jeclaa jiray habeenkii kolay tahay hurdaa kaa masiixdo umaagaaga beena ayaalay horkeena sida hilaacmayaay horteedkii umaqayo hiradkii ka muuqdo hircalele degayo kalaan ku hinqanaya farxad kuugu heesa aboono aboone halisii wadnaayo halbowlahaad wareentayo warnaa imahay side halisii wadnaayo halbowlahaad wareentayo warnaa imahay side habeenkii kolay tahay burdaa kaama seexdo umaagaaga beena ayaa lay horkeena
habeenkii kolcii tahay duukama sicdo humagaaga bicina ay allahi horkicina habeenkii kolcii tahay duukama sicdo humagaaga bicina ay allahi horkicina sida geel horweyn hawsareel geeyo isagoo hamuun qaba kay wada hareeriya ugu heesay kura galay ayaan ku hinganaya naftaa ku hibceeya aboolo aboolo sida geel horweyn hawd sare la geeyo isagoo xumuun qaba kay wadaan hareeriya oo ugu heesay kuray ayaan ku handaleeya farxad kugu heesa aboolo aboolo aadna hobaq baanaaliyo hadan hayga tuurine may hab arbaxaysa aadna hobaq baanaaniyo hadan hayga tuurine may hag arbaxaysa habeenkii kolay tahay doqamaseexdo umagaga beena ayalayorkeena
heestaasi caasha ibraahim aadan caasha cuud runtii taariikhay igu leedahay maxaa yeelay waxaan soo xasuusanayaa jeceylkaygii ugu horreeyey
marka ma waraa- ma waraaqaad ku qori jirtay mise intaad cajlad ku duubtaad diri jirtay ood boostada geyn jirtay si ay u gaarto xaafadda kugu dhegan boostada boostadaan geen jirna boostada saaxib ayadoo qorana mise ayadoo duuban oo coda iyadoo qoraala qoraala qoraala Ay.
cod ma jirna cod waxaa waaya jansuura cod ma gaadinays waa inaad jansuura soo marsiisaa shangaaniya tegi jirna haye haye marka markaad markaad warqadda boostada ku ridda barafuunna ma ku buufin jirtay si hadhow uga soo carafto warqadda marka la furo
barafuun marka xilligaas si lagu helo waa dhib dhibkeedu badnaa yacni laakiin xoogaa yaroo ilaahu naga aqbal ahaan dhihi jirna waxa weeye haliimo khaliif markaan kaaga hadlaayo magool waxa weeye heese badan bay laheedoo dadka markay qaadaysa saameyn ku yeelinaysa saameyn heesaha saameynta leh ee dadku markay maqlaan ee hurdada kasoo kici jireen waxaa ka mid ahaa heesta halkuu dhigeedu yahay een, eh, muxuu ahaa xaqood garabka haysa ilaa kugu gargaara xaqood garabka haysa ilaa kugu gargaara gurmad male qayaamo goorba goortii ka dambaysamay kula soo godaa waleegeesiran waag gidakaroon gashaan dhigeeniyo shicibkou gorfeeyo guldarada raggii dhigay maxaan kaga gabaynaa gudcur in lagu rido galshiro in lagu rido midkeeba aad u garateen waa gar waa gar waa galigaa waa gar ilaa ruux waliba wuxuu geystay baa laga gudayaa ruux baba wallaahi taariikhi eed saaxib ya cajiib cajiib cajiib cajiib waa jalbootee maxamed aweys muday micnihii micnihii ma- Weyse, ma waxbaa- era- waxaan ma xusuustaa.
erayada ma ma erayadaa ku taabanaya ma jawigiibaa ku taabanayay ma xusuusaha aad soo martaa maxaa dareenka ku jiraa muxuu yihi dareen ku jira wuxuu yahay qof waliba wuxuu geystay baa laga gudaya oo run weeyaan waxa weeyaan waxay ahayd xilli yacni loo baahan yahay qof walba qofkuu ka gardaran yahay in laga qabto sharcigu ma aha wax dadka lagu ciqaabo ee wuxuu ahaa wax dadka lagu hanuuniyo oo lagu kala dhiciyo lagu kala dhiciyo waayahay een, heesaha magool saad sheegtay iyadaa ugu heesa badnayd allaha u naxariistee fanaaniintii hobolada waa beri gaar ahaan gabdhaha dhinaca ragga ma hubo laakiin heese badana waxaa jira qaarna raadii muqdisho loo qaaday qaarna tiyaatarkii laga qaaday qaarna munaasabado gaara een, lagu qaadi jiray weli adiga jaanis ma u heshay inaad magool oo heesaysa inaad raadiyaha ka maqasho maahane ama tiyaatar ka heesaysa ama goob fagaaraha ka heesaysa oo kale aan tiyaatarkii ahayn inaad ka qayb gasho ma kuu suuro gashay waa suurto gashay magool xaflado badan oo mas-uuliyiin fara badan oo madaxdii qaranka ka mid ah ayay ka wada qaybgeli jirtay gabadhii madaxweyne maxamed siyaad bare allah u raxmade ee markii la guursanayayna goobjoogay ka ahayd een, ee, taariikhda waa dhaxal een, muxuu ahaa een, xilli cajiib oo ana maxamed siyaad bare la guursanayayna goobjoog bay ka ahayd heeso badan oo masraxiyada iyo qaybo kale oo aroosyo ay xaflado lagu kala dhigay meelo kala duwan oo xilligaasi jirtay oo hindian ocean ka mid tahay ya ayaa jirtay curubo ka mid tahay lagu dhigay jubbaland lagu dhigay tiyaatarka lagu dhigay way badnaayeen marka ma ahayn meel yar kumaan arkin magool muddo dheer baan daawanayay ilaa shirkan ofishaala aroos lagu dhigay goobjoogan ka ahaa african village aroos ka dhacayay goobjoogan ka ahaa oo aroos markaasi cabdinuushi maxamed isxaaq iyo xaliime aadan xirsi teera isguursanayeen maxamed aadan xirsi teera walaashiisa uu guursanayay cabdinuushi maxamed isxaaq cajiib heestii ugu horreysa aad qaaday ee magool ay wada qaadayeen axmed cali cigaal heese kalaa jira oo axmed cali cigaal iyo magool ay wada qaadeen haddaad qaar ka xusuusato tusaale oo kale hees waxaa jirta ay magool aad ugu daadinayso tii hadaayan aad aad qaadaysay waxay ahayd hees oo daadaysa oo axmed cigaal waa daadinaya laakiin waxaa jirta mid ay magool ku laadayso axmed cali cigaal oo ay leedahay hanqaltaaga kibiirkiyo hawafaaliskaagii aad ku sii hungowdide hay jacaylka wada hayso igaho i wada hayso ay wada hayso way badnaayeen riwaayadahaasi ma ahayn wax aan halkan kusoo koobi karno agardaamo guuda waxaa kamid ahayd waxaa goronyacow shuba ubadka ubadka war ma soo koobi karno anigu waxaan jeclahay oo kale boqorkii codka maxamed suleyman heesta isla qaadaan aramidu aramidu isoodidan ah ma iman agtaydo anaan anaan ku egte anaan anaan ku egte waxa weeyaan heese cajiib ahaa intaan aamusnaayoon ama ama kaagsanaabu ama kaagsanaabu waktiguna ordaayo waayuyote war anugu kicin
aramidu aramidu isoo ridan axmadiman agtaydo agtaydo waryaahe masiibada adduunyadayda u macallina ma garata ay aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad
asalkaba jacaylku intuu ugubkaygu yahay intuu ugubkaygu yahay eenu urkayga gelin oogada ku sii fidin asalkaba jacaylku intuu ugubkaygu yahay intuu ugubkaygu yahay eenu urkayga gelin oogada ku sii fidin
anfacadi ka go'aayo anfacadi ka go'aayo hambadoo habaabo waniga askube ayamahandaraada anfacadi ka go'aayo anfacadi ka go'aayo hambadoo habaabo waniga askube aramidu aramidu isooridan madiman agtaydo aramidu aramidu isooridan madiman agtaydo annaan ku erte annaan annaan ku erte
marka waxaan kuu sheegayaa caasho allah u raxmadee fanka maalashiisa codka boqoradiisa xaliimo qaniis magool intaas aan kusoo koobaynaa fanaaniinteennii kale waaweyneed ee baxsan iyo ay ka mid ahaayeen asxaabtii kale mataqaana faadimo cali nakruuma dad hadda waaweyn oo soo maray xareeda ismaaciil guni oo kaleeto taariikhdu waa dhaxal ma dhammaatan weligeed looma kala yaraysan gabdhaha soomaaliyeed fankooda ma garan intaas ayaan ku hakanayaa guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan oo marti igu ahaa weriye maxamed aweys muudey boqorka bartamaha intaan toddobaadka dambe haddii aan la idmo mar kale kulmayno waa caashi ibraahim aadan oo idin leh ammaano allah
أنا مسمعين أما كاك سلامو أما كاك سلامو وقتي قنا أرد أيو واي هوي أوتين أرمدو أرمدو يسردن اللهم دي من أقتايدو أرمدو أرمدو يسردن أحمد بن أقتايدو أنا أنن أقويت أنا أنن أقويت
أمرني نصيبك وحباب لاي وحباب لاي ووضع أمارض بباتدا دونكوي أمرني نصيبك وحباب لاي وحباب لاي ووضع أمارض بباتدا دونكوي ಅರಾಮಿದು ಅರಾಮಿದು ಸೋರಿದನ್ ಮದಿಮನ್ ಆಗ್ತೈದು ಅರಾಮಿದು ಅರಾಮಿದು ಸೋರಿದನ್ ಮದಿಮನ್ ಆಗ್ತೈದು ಅನ್ನ ಕುವರ್ತೆ ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಕುವರ್ತೆ
أسألك ما شعرك انتو قبكايقو يا حي انتو قبكايقو يا حي انو قركايق عقلين او قدك وسعيفدين أسألك ما شعرك انتو قبكايقو يا حي انتو قبكايقو يا حي انو قركايق عقلين او قدك وسعيفدين aramidu aramidu isardan ummadi managtaydo aramidu aramidu isardan ahmadi managtaydo anna annan aankwet anna annan
ayamahandarada anfacadi kaguayo anfacadi kaguayo anbado habaabo waniga asboobe ayamahandarada anfacadi kaguayo anfacadi kaguayo anbado habaabo waniga asboobe ಅರಾಮಿದು ಅರಾಮಿದು ಸೋರಿದನ್ ಮದಿಮನ್ ಆಗ್ತೈದು ಅರಾಮಿದು ಅರಾಮಿದು ಸೋರಿದನ್ ಮದಿಮನ್ ಆಗ್ತೈದು ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೆ ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೆ aramidu aramidu isardan
heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynayna baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o e tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o e oo idinla saas iyo habeen wacan oo wanaagsan